galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya bisha maarj waa toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bog aanu internetka ku leenahay v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha maarso labada kun iyo sideed toban aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si ay dawladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaadho waxaa dadweynaha aan ku boorrinaynaa inay bixiyaan canshuurta inay bixiyaan canshuurta
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka kii hambalyadii heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee sida gaarkaa u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhig weyn waa ka ugu weyn ee ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobollada dhexe ee soomaaliya waa gobolka shabeellada dhexe saldhiggan oo ku yaala deegaanka gamboole oo qiyaastii konton kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada jowhare xarunta kumeelgaadhka ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ururka al-shabaab uu ka soo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaanka soo galay iyo al-shabaab oo ka baxaya lama sheegin wax iska cabin oo ciidamadu kala kulmeen al-shabaab sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka gamboole ay sii joogayaan iyo in kale agaasimo goboleedka bariga dhexe ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarada aysan naftooda halis gelinin si ay kaalmo u gaarsiiyaan magaalada quuta kadib markii rasaas culus lala beegsaday ayaga oo wado dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dad ku xayirnaa magaaladaasi robert mardini ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa uu dib u soo celiyey kadib markii dagaal uu ka qarxay halkaasi xilli dhinacyaduna ay damaanad qaadeen in gargaarada bini-aadanimo la geen karo magaalooyinka duuma iyo quuta ururka laanqeyrta cas ayaa suurtogeliyey inay cunto iyo agab kaleba ay gaarsiiyaan dad gaaraya ilaa iyo laba iyo toban kun oo qof xilliga hakadka la geliyay dagaalkan
aqalka cad ee maraykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in maraykanku aanu haba yaraatee wax tanaasula ka samaynin inuu ogolaado in wadahadallo toosi ay dhex maraan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dheggiisa kuuriyada waqooyi kim jong un xogayaha saxaafadda aqalka cad ee maraykanka sarah hakaby sanders ayaa sheegtay inay arrimaha ay arrimahan ay gelayaan iyadoo maamulka trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyey sanders ayaa intaasi ku dartay in madaxweyne trump aanu wada hadalladan geli doonin isagoo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka kuuriyada waqooyi uu qaado dhinaca joojinta barnaamijkiisa nukliyeerka aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in ogolaashaha trump ee aan la filayn ee la kulanka kim jong un sida kuuriyada koonfureed ee shaaca ka qaaday uu ku yimid bilo diyaar garoow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda maraykanka ee arrimaha wadaxaajoodka ku lugta leh kadib markii saraakiil reer kuuriyada koonfureed ay khamiistii madaxweyne trump soo gaadhsiiyeen fariin ka socota kuuriyada waqooyi ayaa madaxweyne trump uu jimcihii telefoon kula hadlay madaxweynaha shiinaha shi jinping si uu ugala hadlo kulankan isagoo kale horey loo arag ee dhex maraya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi nin dabley ah iyo saddex qof oo haween ah oo afduub uu u haystay ayaa la helay meedkooda waqooyiga gobolka californiya kadib markii saacado uu halkaasi ku haystay waxaa la helay meedadka dadkan kadib markii siddeed saacadood ninkaasi dableyda ah uu afduubka u haystay markii uu galay xarunta dadkaasi lagu hayo meel ay ka socdeen kulamo oo aan sidaas uga fogeyn goobta xarunta ah ee lagu hayo dadka dhinaca xanuunka dhimirka aqaba gaar ahaana dadka howlgabka ka noqda ciidamada ee xanuunada ay soo darsaan ninkan dableyda ah ayaa la sheegay inuu asaga laftiisa ka mid ahaa dadkaasi dhowaana uu codsaday in laga saaro meesha hase yeeshee saraakiisha ayaa sheegay inay dib dhigeen arrintiisa xaalka masiibada noocan oo kaleeto ah waa mid qalbijaba ayuu yiri afhayeen u hadlay hay-adda maamusho xaruntaasi waxaa kale oo ay sheegeen saraakiisha in ninkan dableyda ah uu ka cawday markii horeba cudurrada dhinaca dhimirka ku dhaco ee b t s d da la yiraahdo kuwaasi oo uu ku soo dhacay mar hore uu ka qayb galay dagaal bariga dhexe loogu qaaday
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington aynu ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya kalfadhigaasi oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo diblomaasiyin kale warbixintan kooban waxaa kalfadhigaasi inooga haya wariyaheenna maxamed colaad xasan oo istuudiyaha nagu heliya mahadsanid maxamed furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu qabtay howlka shirarka ee dugsiga general kaahiye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay michael kitin madaxa howlgalka midooda africa francisco maydera diblomaasiyiin safiirada dalal badan ka jooga soomaaliya guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeedisay furitaanka kalfadhigan ayaa dadka soomaaliyeed xusuusiyey muhiimadda ay leedahay midnimada iyo dhibaatada ay leedahay qabyaalada siyaasadaysan waxaan rabaa inaan dhowr erey ka idhaahdo midnimada iyo heshiisiinta dalka iyo dadka soomaaliyeed sida guddiga qabanqaabada kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ay soo jeediyeen mudane madaxweyne mudanayaal iyo marweyn soomaalidu waxay tidhaahdaa bahal higlo afqudhmuun ku wada joogi weyday kalgacaylna ku kala tegi weyday aniga og in dad badan oo meeshan fadhiyaa ayna garanaynin ereyga bahal higlo inta aanan u gudbin ujeeddada aan ka leeyahay mahmaada aan idiin sheego bahal higlo waa xawayaan cagaar daaq ah oo koox koox u socda yaydana u eg laakiin aad uga yar waxaan ula jeedaa dadweynaha soomaaliyeed marna cadow isuma aha waa dad walaalaa hase ahaatee waxaan dhaliilayaa waa qabiilka siyaasadaysan ee qof kursi siyaasadeed doonayaa si xun ugu adeegto
mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu soo jeediyey talooyin ku aadan cidda dowladda soomaaliya ay u xil saarayso wadahadal la sheegay inay dib u ambaqaadi doonaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan
arrintani waxay dalbaysaa in dadka heshiiska ka qaybgelaya waa inay ku sifoobaan saddex arrimood oo kale ah inaysan xambaarsanayn xamaasad iyo caatifad qabiil siyaasadaysan ujeeddadooduna tahay midnimada dalka iyo dadka soomaaliyeed oo keliya inaysan ahayn dad wata ama fushanaya dana gaara oo siyaasadeed ama dhaqaale inay yihiin dad waddaniyiina ooy dhab ka tahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa isna halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo uga warbixinayey sharciyada baarlamaanka uu horay u ansixiyey iyo kuwa haatan horyaalla isagoo ka hadlayay shuruucda horyaalla kalfadhigan furmay ee baarlamaanka ayaa jawaari waxa uu yidhi
dib in lasoo afjaro dib u eegista dastuurka labo dib u habaynta iyo federaalaynta laanta garsoorka saddex dejinta shuruucda iyo dib u dhisidda hay-adaha difaaca ee u xil saaran ilaalinta gobonnimada qaranka iyo hay-adaha dugsi hay-adaha sugidda amniga dalka ee heer federaal afar dejinta shuruucda dhisidda hay-adaha iyo dimuqraadiyeynta dalka shan midnimada iyoiyo dib u heshiisiinta bulshada lix federaalaynta iyo dejinta xuduud maamuleedyada dowlad goboleedyada soomaaliya toddoba go-aan gaarista maqaamka magaalo madaxda dowladda ee muqdisho ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadal dheer ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay wixii u qabsoomay dowladdiisa guulaha dhinaca maamulka maaliyadda ay gaartay iyo la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan howl qaban karin haddii aysan dadku bixin canshuurta dowladdu u baahan tahay
si ay dowladdu u xaqiijiso in nabad waarta la gaaro waxaa dadweynaha aan ku boorinaynaa inay bixiyaan canshuurta inay bixiyaan canshuurta
madaxweyne farmaajo ayaa si rasmiya u furay kalfadhiga waxaa sidoo kale uu ka hadlay arrimo dhowra madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey cafis ay dhowr jeer horay dowladda soomaaliya ugu fidisay dhallinyarada ka tirsan ururka al-shabaab mudanayaal iyo marwooyin inkastoo ay kooxaha nabadiidka ahi dhibaato amni xumo ah ku hayaan dalkeenna haddana qaar ka qaar badan oo ka mid ah waa waa waa la khaldi sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan mar kale aan ku celiyo in aan cafis u fidinno waxaan dadka issoo dhiiba siin doonnaa daryeel aysan ku dhexaysan kooxaha kooxihii ay horay ay uga tirsanaayeen kalfadhigaasi saddexaad ee baarlamaanka ee maanta furmay ayaa ku dhammaaday iyadoo madaxweynaha soomaaliya uu furay si rasmiya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha maarso labada kun iyo sideed toban aan si rasmi ah u furo kalfadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi si toosa nooga akhrinayo stuudiyahan lix iyo tobnaad ee laanta afka soomaaliga ee v o eda magaalada washington markanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ka hormarno barnaamijka dhacdooyinka toddobaad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in heshiiskii dekadda berbera ee ay wada gaareen shirkadda d b world ee imaaraadka carabta laga leeyahay somalilan iyo etoobiya uu yahay mid sharciga aan waafaqsanayn waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya aan heshiiskaasi waxba ka ogeyn islamar ahaantaasina aan lagala tashan d b world iyo somalilan oo hadlayna waxay sheegeen inaanay dowladda soomaaliya shaqo ku lahayn heshiiskaasi islamar ahaantaasina aysan ka hadli karin qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya reyla odinga oo hore isu caleema saaray inuu yahay madaxweynaha dadka kenya ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta labada mas-uul oo ku kulmay aqalka looga taliyo dalkaasi kenya ayaa waxa ay ku baaqeen dib u heshiisiin dhaba islamar ahaantaasina wixii khilaafaad oo dhexdooda ay dhammayn doonaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rik stillerson ayaa booqasho ku maraya qaaradda afrika sidoo kale waxaa qaaradda afrika booqasho isna ku maraya wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lavaro labada dhinac ee ruushka ee maraykanka oo loolan siyaasadeed uu ka dhexeeyo ayaa loo arkayaa safarkani afrika ay ku kala bixinayaan oo isku wakhti ku soo beegmay mid ay ku doonayaan inay ku kala jiitaan saaxiibada afrika islamar ahaantaasina siyaasadahooda ay halkaa ku ballaariyaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan sidoo kale qodobkani ku qaadaa dhigi doona aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horodhaca barnaamijka aad ku maqasheen shirkadda d b world ee imaaraadka carabta fadhigeedu yahay somalilan iyo etoobiya ayaa heshiis ku saabsan hawsha dekadda berbera ku kala sixday waddanka imaaraadka carabta toddobaadkaynu ka soo gudubnay taasoo ra-iisul wasaaraha soomaaliyana uu ku tilmaamay inay ahayd mid sharci darraa islamar ahaantaasina heshiiskaasi aan waxba ka jirin madaxweynaha somalilan oo hadlayna wuxuu sheegay in hadalkaasi ay u qaadan doonaan iclaamin dagaal ayna iyagu diyaar u yihiin sida uu yidhi dhinaca kale waxaa laisweydiinayaa arrimahan sharciyadda loo maray iyo sida ay saamayn ugu yeelan karayso nabadgelyada guud ahaanba gobolka waxaa arrimahaasi la faaqidaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka islamar ahaantaasina ku dhaqan magaalada muqdisho maxamed bal waxaa sharxadda inaga siisaa heshiiskani muxuu salka ku hayaa muxuuse saamayn ahaan u yeelan karaa runta waxay tahay saamayn badan buu yeelanayaa maxaa yeelay soomaaliya saa og tahay dowlad dhexe ayaa ka jirta oo adduunyada aqoonsan tahay heshiiska noocaana hadda dowladda ganacsigan shirkadan imaaraadka laga leeyahay ay gashana waxaad umalaysaa in xoogaha ay aada u dhaawacaysa yacni madax banaanidii iyo jiritaankii qaranka soomaaliya maxaa yeelay bacdama dowlad dhexe ee waddanka ka jirto sida sharciyada caalamiga oo dhigayana ay ahayd in yani wixii dalka laga samaynayo ay ay xaq awood u yeelanayso dowladda dhexe inay maamusho mar haddii halkaas loo xoobsito waxay la tahay in arrin kale oo weji kale inay soomaaliya u yeeleyso waana waa arrin kale oo khatar badan ku noqonaysa qaranka iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo jiritaankiisa intaba waa tahay heshiiskii hadda waa la saxiixay ee dhaqangelintiisa ayaa la sugayaa oo la filayo inuu bilowdo maxaa faa'iidooyin ah ay somalilan ka heli kartaa etoobiya ay ka heli kartaa d b walls maxaa faa'iido ah ugu jira dhammaan dhinacyadan marka la fiiriyo faa'iidooyinka dabcan shirkad yani oo faa'iida doona markay contract noocaasa gasho dabcan faa'iido waa ugu jirtaayo waxaan faa'iido ku jirin ma shaciicin de maamulkana asaga noocaasna faa'iido waa ugu jiraysaa laakiin wax laga hadlaya maaha faa'iido iyo faa'iido darre wuxuu wax sharci ah oo yani sharciyadeeda ay sax tahay miya haddaysan taasi ay sax tahay waa la odhan karaa faa'iida ku jirta waaya aad baad umahadsan tahay maxamed adiga mud kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha gobolka waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhinaca kale waxaa jirtay in xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rix tillerson uu booqasho ku marayo toddobaadkan qaaradda afrika waxaa sidaas si la mid ah isna booqasho ku maraya qaaradda afrika wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafarof maraykanka iyo ruushka loolan siyaasadeed ayaa ka dhexeeya hadda socdaalkooda afrika labadan wasiir arrimadibadeed muxuu salka ku hayaa arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya aadan makiina oo ka faallooda arrimaha afrika isla mar ahaantaasina ka mid ah tifatirayaasha degalka wararka ee wardheer news dotcom isagoo ku sugan waddanka kenya ayaana khadka telefoonka kula xiriiray aadan socdaalka labadan mas-uul muxuu salka ku hayaa wuxuu salka ku hayaa la dagaalanka waddanka la yidhaahda shiinaha uu isku ballaarinayo qaaradda afrika oo dhan wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo uu la hadlaya guud ahaan qaaradda afrika madaxdeeda wuxuu yidhi hasku halaynina lacagta ay idinku yaboohaan waddanka shiinaha shiinaha waxyaabo badan buu ka qabtay waddankan ama dowlado badan oo qaaradda afrika matalan etoobiya african union headquarters ee uu tegay waxaa dhisay shiinaha sidda kale jibuuti ayuu haddana marayaa oo shiinaha uu udug weyn uu ku leeyahay military waxaa kaloo jira dowlado oo xagga galbeedka africa oo uu maray ma mari doona ujeedada ugu weynna waxaa weeye sidii loogu hortegi lahaa isballaarinta shiinaha inta labadan dowladood ee maraykanka iyo ruushka ay meelo kale eegayeen ugu dambeyn adigoo soo koobaya aadan waanu ognahay in xifaaltan uu ka dhexeeyo wadamada ruushka maraykanka iyo shiinaha maraykanka gaar ahaan dowladda cusub ee hadda dhalatay ee trump madaxweynaha ka yahay hadda ka hor hadal qadafa ayuu afrika ka sheegay boqoshadan tillerson waxaa loo arkayaa fursad xiriirka afrika iyo maraykanka mar kale ay isugu soo laaban karaan maadaama dalalka afrikaanka ahi ay ka caroodeen hadalkii uu hayti iyo qaaradda afrika dalalkooda uu wax uga sheegay trump bal fursaddaasi makuu muuqata hadda wadamadii afrikaanka ahaa waxaa ka jira shaqa la-aan horumar la-aan siyaasad xumo qofkii shilin ama dollar ugu kordhiyo unbaymaha aragtay ku maxadiyaan ereygii uu ku hadlay donald trumpna waxba kama tarayso waxbana kama goynayso shan boqol iyo soddon iyo saddex milyuun oo dollarka maraykanka ayuu ugu yaboohay etoobiya soomaaliya diidaanta koonfureed iyo nigeria aad baad mahadsan tahay aadan waa assalaamu calaykum calaykum salaam kaasi waxa uu ahaa aadan makiin oo wax ka qora arrimaha afrika kana mid ah tifatirayaasha degalka wararka ee wardheer news isagoo ku sugna dalka kenya ayuu khadka telefoonka ay ugu warramaya dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu ku soo gebagabaynayaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socotiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan taanduray iyo caashe ibraahim caashe cuud halmaan hadal kuma jiro waa caashe cuud iyo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkan oo uu weliba kursigii ibraahim xasan daandure uu ku fadhiyo colaad isagaa sheegi doona sababta ugu fadhiyo Een, caasha kumeel gaar baan ahay marti baan ahay saaxiibka ibraahim baan ku samayaa Een, barnaamijkana marka marar badan baan sida marti ugu noqday kuma cusbin laakiin waxaan rabaa in maanta aad ii qadarisaan sida martida oo kale Een, warqadda ugu horeysa haddaan kugu casuumana waxaa tahay warqadda ugu horeysa waa dhambaal waxaa ugu horeeya aabe maxamed ciise aabe sheekh maxamed aadan ayaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan axmed yuusuf yaasiin siyaasi cali maxamed waran cadde siyaasi cabdiraxmaan cadaani siyaasi siciid sulub ambaasador cawil cali ducaale wasiir khaliif cabdulaahi axmed iyo guddoomiye aadan xaaji cali axmed ex wasiir ku-xigeen kayse guraay baa la yiri iyo ex wasiir abiib filfil ex wasiir casoowe iyo ex wasiir shucayb maxamed muuse afhayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac iyo sidoo kale siyaasi ismaaciil hure buuba siyaasi bayle waa wada mas-uuliyiin iyo sidoo kale doctor axmed xaashi oday iyo ex wasiir ku-xigeen baa la yiri axmed xaashi cabdi iyo ambaasador cabdirasaaq mingiste iyo agaasime cabdulaahi xasan aadan xogayihii madaxweyne siilaanyo axmed waa cali axmed cali iyo yaasiin nuur mooge maxamed cali baadiye iyo waxaa la yidhi xogayaha madaxweynaha somalilan mubaarak ismaaciil taani agaasimaha saxaafadda madaxtooyada naasir yuusuf daahir agaasimaha xisaabaadka waa wada mas-uuliyiin xisaabaadka madaxtooyada maxamed ismaaciil daahir iyo muxyidiin cabdiraxmaan tijaabo baa la yiri ma tijaaba mise waa tiyaabo marka waxay u qoran tahay tiyaabo iyo sidoo kale ganacsade cabdi yuusuf ar iyo oday axmed jaamac iyo xildhibaan maxamuud nuur sugaal iyo guddoomiyaha hay-adda diiwaanka sekada baa la yiri iyo samafalka qaranka ambasador cali xuseen ismaaciil iyo sidoo kale cali shoombe baa lagu naaneysaa la taliya khadar cali gaas la taliya maxamed xato iyo ismaaciil guuxay ganacsada ibraahim miyey iyo sidoo kale cabdikariin xuseen warsame iyo muuse sacad dhimbiil iyo ganacsada cali asal baa la yiri injineer cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan iyo suldaan xasan boqor raabi iyo suldaan ibraahim suldaan sulub nuur iyo ugu dambeyntii sheekh aadan siro dhammaan mas-uuliyiintaasi kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin culumo ganacsato aqoon-yahan iyo dhallinyaraba waxay hambalyo meher oo wacan u dirayaan baa la yiri boqorka axmed maxamed ciise iyo boqoradda amaal sheekh maxamed aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa labaatankii bishii februari ee hadduuna dhaafta ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaanay leeyihiin noqda qoyskii lagu nastee lagu nagaada ee ubad khayr qaba waalidkooda diintooda iyo dalkooda anfacaba kala hela waxaanan ugu duceynanaa bay yidhaahdeen ducadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee ahayd baaraka allaahu lak wa baaraka caleyka wa jamaca baynakumaa waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan
cashay een, arooska waxaa daba socda dhalashada oo farxadaha ka mid ah Een, warqad dhalasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya bay yidhaahdeen hooyo khadiijo maxamed sheekh iyo udeey xasan xaaji iyo soodo xasan xaaji iyo muslimo xasan xaaji iyo fartuun cali ciise xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idris iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen iyo maxamed cabdi ibraahim black buu ku magac dheer yahay maxamed cali xasan bay yidhaahdeen nabuur iyo saciid xasan cabdi iyo aaba macalin cabdi aadan iyo hooyo xabiibo macalin cabdi iyo maxamed cali aadan maxamed yare iyo adeer cali aadan bay yidhaahdeen iyo adeer yarow aadan cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga bay yidhahdeen dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan lamaanaha kale ah aabbe xuseen xasan xaaji oo xuseenkaas loo yaqaano iyo hooyo shukri macalin cabdi aadan oo gabar ugu dhalatay caasimadda kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed baydhabo taariikhdu markay ahayd saddex cashoy taariikhda markay soo qorayaan eh, dhegeystayaasheenna siyaabo kala duwan baa eh, dalkanna sibaa looga yaqaanaa maraykanka een, xaggana sibaa loo soo qoraa marka mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan isweydaarino Hadda waxaa qoran- weliba weliba weliba markay tirada tahay oo lamarkuu lasoo Lambarku qoraan ama aan lasoo lasoo qorin january february mid intaan lasoo Ha, qorin bishii la sheegin Ha.
Eh, hadda waxaa qoran keliya saddex laba laba kun iyo sideed iyo toban marka halkan waxay noqonaysaa bisha march eh, eh, eh, eh, labadeeda labadeeda laakiin waxaa laga yaabaa in qofka soo qoray uu ka wado eh, bisha labaad saddexdeedii oo february saddexdeedii marka marka sida ugu wanaagsan waa Marka inuu si- qofku bisha magaceeda soo bisha qoro magaceeda soo qoro si loo fahmo Een, waxaa loo baxshay bay yidhaahdeen gabadhaasi mumtaaz xuseen xasan xaaji ducaduna waa dhankiina Een, annaguna waxaan leenahay ilaahay ha ka dhiga gabadhaasi tii soo barbaarta dalkeeda diinteeda iyo dadkeedana anfacda aamiin anigana amiin ayaan raacinaya bal heesta ugu horeysa waxaa tiri waa in sida martidii la ila dhaqmaa marka haddaad marti tahay waa lagu soorayaa colaado marka bal heesta ugu horeysaan kugu sooray casha aad baad mahadsan tahay mar haddii aad heesta ugu horeysa siisay waxaan jeclahay in waxa aan ka hadlaynana guur iyo dhalasho iyo ay yihiin inaan ku bilaabo heestan magaceedu yahay ifafaalo guur waxa qaada fanaanka cabdirasaaq gaadaco waa tahay cabdirasaaq axmed faarax gaadaco iyo fafaalo guur beri hore abi ugu dambeysay colaado xagee kasoo dhifatay mise kaydkaan kasoo helnay marka waa waxaan ugu talagalnay maadaama ad igu marti qaadda waxaan rabaa dadka isguursanaya inay dhegeystaan aad iyo aad
ifafala guursoori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ifafala guursoori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sow ugubashay la xidho maan oran sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sowbaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin ugubashay la xidho maan oran wreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin wreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin xaanudgoon aqalkaygii kuma shubin wreexaanudgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin dadki kuma idlayn sow anfacii la cunay dadki kuma idlayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin anfacii la cunay dadki kuma idlayn sow anfacii la cunay dadki kuma idlayn sawarees ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin sowtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sowahelu khayr asalkeedii may noqon saweraysan kula afka kama tiraadeen saweraysan kula afka kama tiraadeen sowtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon saweraysan kula afka kama
cashay heestaa sitaa sidaan kaga gudban bal warqadda xigta xaggaaga
dhambaal aad u dheer baan ku bilaabay laakiin markana dhambaal aan ku nasanaya baan soo qabtay oo dhambaalkii ku xigaya waxaa ugu horeeya aabe cali xuseen cilmi marka ugu horeysa horta waa tahaniyeed waxaana ugu horeeya sidaan sheegay aabe cali xuseen cilmi waxaa ku jirta hooyo cibaado mataan maalin iyo caruurtooda dayax canab leylo daahir xasan hiba iyo sidoo kale cabdulle maxamuud culusow iyo dhool maxamed xirsi iyo caruurteeda waxaanay kale yihiin deeqa xamdi iyo yurub iyo sidoo kale nafise iyo faysalna way ku jiraan cabdisalaan cali mataan daacad oo aan salaan aad u qiimo badan u dirayana wuu ku jiraa iyo sidoo kale maxamed cabdixakiin bunka isna sidoo kale waa salaamaya dhambaalkay kusoo dhunteen labaduba waa saaxiibo aad igu dheer colaadow waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan maxamed cali xuseen baafa iyo firdowso cabdi axmed oo u dhowaan wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey baa layidhi abuukar maxamed cali waxay leeyihiin soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diintiisa anficay weliba kaalinna qaata caashoy hambalyada dhalashadu way soo daba dhacaysaa warqadaha gacanteena kusoo dhacay o dhan dhalashadaasay u badan yihiin waxay leeyihiin warqadana soo gaarta waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a somaali dot com la soo qoray sidii inagoo magaceena v o somaali dot com yahay gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha baa layidhi ibrahim xasan daandurey garawey jisow bay soo qoreen iyo caashe ibrahim aadan marka caashe idaa joogto afkeeda afjooga looma adeego dimo lo-aadna looma aroraa la dhihi jiray laakiin ibrahim anigaa salaantana u qaadaya gaarsiinayana laakiin laakiin waxaa aad isoo jeed iisoo jiidatay ibraahim garawey jisow marka waa dad aad u yaqaana ama anaga naga maqlay malaha waa malaha magacaa sida loogu lagu gartaanba garan waaye tahniyad dhalasho waxaa kala diraya ilma cabdi cali baa diraya ilma cabdi cali maxamuud oo kale ah hodan maxamed iyo kaamilo iyo wiilo iyo fardowso iyo yaasir iyo ayuub iyo maxamed cabdi cali maxamed iyo muxsin cabdi cali maxamed iyo hooyo saciido sheekh aadan iyo saygeeda bay yidhahdeen aabo cabdi cali maxamuud iyo hooyo xaawo cabdi iyo saygeeda bay yidhahdeen iyo caruurtooda huud cabdi nuur iyo yuusuf cabdi nuur iyo yaasiin ibraahim iyo falastiin khaliif yuusuf oo joogta bay yidhahdeen magaalada muqdisho dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho ah u dirayaan bay yidhaahdeen xaaji ibraahim xasan iyo afadiisa wiilo maxamed oo wiil ugu dhashay degmada berdaale gobolka baay wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen zakariye xaaji ibraahim xasan ducada waa caashe iyo ibraahim marka caashoy ducada xagga taadii baad qaadaysaa mas-uuliyaddeeda tii ibraahim anigaa ku diray waa tahay marka marka tayadii adaan kugu daray colaadow ducada israaci
waxaan leeyahay ilaahay zakariyaha ka dhigo kii anfaca dadkiisa diintiisa dalkiisa iyo weliba magaalada ku dhashay ee bardaale kii wax tara allaha ka dhigo
aamiin waa waxay aada u jecel yihiin waalidka ilan mar haddaad ka soo bilowda waxaa layidhi ninka tiisa daryeela tu kale ku dara haddii magaaladiisii uu ku dhashay ee maxaa lihi jir xuduntiisii ku aasnayd hadduu ka soo adkaado kuwo kalena inuu ku daro way dhici kartaa anaga markaan aan yaray waxaan dhihi jirnay biyo boodkaaga u baahan boodka laguma daadiyo waxa weeye waxa gurigaagu sadaqadu waxay ka bilaabanaysaa waaba xadiis sadaqadu waxay ka bilaabanaysaa maaragtay deriska iyo guriga ay ka bilaabanaysaa marka wixii gurigaaga looga baahanya meel kale horta lama gaarsiin karo marka qofkii dadkiisii iyo gurigiisii iyo meeshuu ku dhashay wax tara ayaa ummadda kale wax tari kara aad iyo aad aad iyo aad heesta labaad heesta xigta caasha oo barnaamijka maadaama tii hore aad igu casuuntay middan adiga iskale martida maxaa la hesaaba ka badanba
waxaan jeclaysta inaan talataali ka dhigo aanan kaa dhexgelin waa tahay waxaan soo qabanayaa aad baan u jeclaa heestan weliba haddaadba ii daysay colaadow waa heestan kudhageedu yahay daalacan muddo waxaan filayaa heestan inaan la maqal waa hees aad u wanaagsan waxaa ku luuqeynaya labada fanaan faadimo cabdulaahi kaahin mandeeq iyo fanaanka axmed cali cigaal waa laba cod aan kala dhicin aad iyo aad aan u kala baxin dhegeystayaashamarbatamac ku qaada cawaysa daruuraha waanaduna ku deeqine doodu waxii hore
wurdurkii markuu guray dhaqsintii la saansaday nabayluhu ku qaadee ignugu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin durdurkii markuu guray jaqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igunugu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalin
bedan maayo daanaxan daagal maayo waanaba dawaadiisa caashaqa waa dadkii soorte bedan maayo daalacan daagal maayo waanaba dawaadiisa caashaqa waa dadkii soorte dogsi roob kaliile ala dararan oo dhalay dadabiyo aroosba suudaa ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidahadogsi roob kaliile ala dararan oo dhalay dadabiyo aroosba madamba madawba ama wax laysu diidaguraad dhiiranayda kalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti duraad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegtiyayra ruuxi qaadaba sayn baa u yaalle weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu suuxaas kuutiyey ha igu daalinayra ruuxi qaadaba sayn baa u yaalle weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu suuxaas kuutiyey ha igu daalin
asho waxbaa ka dhacay heesta macaanida aad ku sheegta waa leedahay anigoo muudsanaya dhammaad anintaa ku dhaafna coodka baxsan maandeeq iyo axmed cali cigaal caashay warqadda xigta dhambaalkan aan soo qabanayo waad salaaman tihiin ayaa lagu soo bilaabay dhammaan barnaamijka farxadda xambaarsan barnaamijkan la salaamaya waa tahay dhammaan v o aadin salaamaynaa baa layidhi marka xigta bay yidhaahdeen annagoo kale ah dhammaan suldaan axmed maxamuud iyo naasir cabdulaahi jaamac iyo farduus maxamuud cabdulaahi farxiyo cali ciise saado cabdi xaashi iyo maxamed maxamuud cige wuxuu ku magac dheeryahay busi iyo axmed maxamed jaamac cali yare agaasimaha waaxda dhaqanka baa la yidhi abuukar cadaawe buulle xubey iyo sidoo kale sahra axmed cabdulaahi iyo mustafe ibraahim nuura dhaglas buu ku magac dheeryahay iyo fu'aad maxamed qowdhan iyo abwaane guray siciid dool iyo abwaan maxamed xasan cige iyo agaasimaha t v-ga somalilan muuse faarax jaambiir iyo xuseen cabdulaahi deeqsi abiib imaan xasan xuseen iyo awjaamac jibriil xagar iyo sidoo kale cabdirasaaq cismaan maxamed iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxa ay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan iyo bogaadinba xamse suudi nuur iyo mayaada maxamed cabdi oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanan leenahay bay yidhahdeen noqda labadii isku raaga kala helaa owlaadsan oo loo aayo annaguna waxaan raacinaynaa aamiin marka caasha haddaad warqaddii halkaa uga baxday dhinaca marka martida heesta heesahoodii ayaan ku nasanaynaa waxaan soo qabanayaa hees miraheeda marka aan dhowr xaba kaaga sheego dhowr tuduc kaaga sheego aad garan doonto weli jaar ma noq waxaa la yidhahdaa heesta umalay jacayl umalay jacayl weli jaar ma noqoteen jid ma wada lugayseen ma la cuntay jidiin weli jihaad ma isku aragteen jiddaad ka dhalatiyo ma kaa jaray dadkiinnii gooni joog ma kaa dhigay umalay jacayl weli jiif ma kugu helay jirjirada ma kaa galay hadba dhinac ma kugu jaray jibaadkiyo taahi jeerdhaaf ma oydo ilmo jagac ma kaa tidhi
wuxuu yidhi jidna ma wada marteen uu yidhi Jidin ma jiifna wanaagteen.
ha jiifna ma kugu Jiif hele ma kugu helay marka meel looga meel baxsanayo looga male baxsanayo ma laha marka marka miraha tuduucda markaad aragto maxaa kugu soo dhacaya codkee kugu soo dhacaya waxaa igu soo dhacaya horta inay heestu hees een, qadiima tahay oo asala tahay way ii muuqataa Mhm.
ereyadaaba ii sheegaya haye fanaanka qaadaya ma malayn kartaa Een, fanaanka qaada horta mar- anigu heesaha horta een, ah, colaada waxaan ku gartaa laxanka Mhm.
umale jacay saas maahayn horta Saas, heesta laxanku waa sidaa laxanku saa sidaa Waxaan- maaha waxaan laxankaaga celiyaba inaad magaca qofka ogaataan diidaya anaaba isu qaada marka laxanka hadduu kaas yahay waa fanaanka axmed gacayte yuusuf malaha waad iqishtaan oo malaynaya markaan ka soo bixinaya keedka waa kaa qarinaya maanta oo dhan laxanka ayaa sawir inuu fanaanka aad isaga baad u yahay maadsanta waa isaga laftirkiisa taasna waxay muujinaysaa sidaad sugaanta intaad barnaamijka ku jirtay iyo ka horba aad hodan ugu ahayd codkii baxsanaa fanaanka axmed kacay umalay shacayl marna shaar ma noqotin umalay shacayl marna shaar ma noqotin shiidma wada lugaysin ma laacuntay shiidina weli shahaad maysu aragti shiidma wada lugaysin ma laacuntay shiidina weli shahaad maysu aragti shiidaad ka dhalatiyo makaa jaray dadkiyo umalay shacayl weli jiifka kugu helay umalay shacayl weli jiifka kugu helay urudumays ku jiidheen jirjirada makaa galay albajaa urudumays ku jiidheen jirjirada makaa galay umalay shacayl marna jaar ma noqoteen umalay shacayl weli jalow ma ku yidhi jiiri durug sanaa iyo qalbi meel ku kaa jiray iyadii ma jarteen jiiri durug sanaa iyo qalbi meel ku kaa jiray iyadii ma jarteen
codkaasi baxsan fanaanka axmed gacayte umale jacayl intaa haddaan kaga gudubno caasha warqadda xigta waa dhambaal gaaban waana tahniyad waxaa ugu horreeya dadka diraya aabe cali xuseen cilmi iyo hooyo cibaado oo mataan maalin iyo carruurtooda oo kale ah dayax canab leylo daahir xasan iyo hibo iyo sidoo kale cabdulle maxamuud culusow iyo dhool maxamed xirsi iyo caruurteeda oo kale ah deeqa xamdi yurub nafiso iyo faysal iyo cabdisalaan cali mataan daacadi maxamed cabdixakiin bunka waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed cali xuseen baafo iyo fardowse cabdi axmed oo uu dhowaan wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi abuukar maxamed cali xuseen waxay leeyihiin soo weynow oo noqo kii dal dad iyo diinba wuxu tara aamiin aashoy mar haddaad warqadihii warqadihii bilowday intaadan dhigin warqadda kale soo qabo aniga warqad igama hayso maanta waxay ga haysaa heesihii iyo maaragtay barnaamijka maadaama aan marti ku ah inaan ku yara nastaan doonaya waa marba midaan ku boodaysaa warba midaan ku boodaya waa tahay marka heesihii banaadiriga kama dhex arkin barnaamijka marka hees banaadiriga oo macaan baan soo qabanaya oon ku arkay weliba line upkaaga ama wixii aad soo qortay ee keydka kala soo baxday ku jirtay martida loogu talagalay inay kala xulato laakiin intaad adiga boobin baan kaa boobaya waa codkii baxsanaa fanaanada luul jeylaani iyo heestii waa ku rabaa laakiin intaanan heesta saarin colaada waxaad mar walba xisaabta ku dartaa marti baan ahaa tiri marti baa tahay laakiin anagana kuma jirto maya waxaaba jira dhaqan la yidhaahdo marti waa loo qadaa mar haddaad marti tahay tan iyo tan soo socota adaa iskale maya waxaan qaadan waaye in heesihii horena aan saaray banaadirgiina aan ka taga marka waa ku booday maadaama aan jeclahay waa tahay codka macaanna luulu jaylaani iyo codka macaana fanaanada luul jaylaani cali intaas haddaan ku dhaafno gabagabadii barnaamijka ayaan u sii dhowaaneynaa colaadow hees kale oo aad u wanaagsan oo martida aan ugu talagalay martida loogu talagala halkan taalla laakiin bal dhambaalka ugu dambeya dhinacaaga caashoy waxaa gacanteyda mar kale kusoo dhacay dhambaal waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah hooyo khadiijo maxamed sheekh iyo uday xasan xaaji iyo sawde xasan xaaji iyo muslimo xasan xaaji fartuun cali iyo ciise xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idriis iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa bay yidhaahdeen iyo maxamed cabdi ibraahim black iyo maxamed cali xasan iyo saciid xasan cabdi iyo aaba macalin cabdi aadan iyo hooyo xabiibo macalin cabdi iyo maxamed cali aadan iyo adeer cali aadan iyo adeer yarow aadan cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan lamaanaha kale ah aabbe xuseen xasan xaaji xuseen gaas iyo hooyo shukri macalin cabdi oo dhowaan gabar ugu dhalatay caasimadda kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka koonfur galbeed bay yidhaahdeen ee magaalada baydhabo waxaa loo baxshay gabadhaasi bay yidhahdeen mumtaas xuseen xasan xaaji ducaduna waa dhankiina ilaahay kaa dhigo gabadhii barbaarta oo dadkeeda anfacda oo diinteeda anfacda oo dalkeeda anfacda oo loo aayo dhalashadeeda adiguna aamiinta igu dar aamiin aamiin aamiin weligay maana aaminta la bakiila waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan colaada soo gaarnay bal heesta ugu dambaysa waa aniga hore u sheego marti waa loo qadaa dhammaan heesaha toddobaadkan barnaamijka ku jira waa dhinacaaga heesta ugu dambaysa
waxaad jeceshay lama helo naftayda codkaan weyn ma keeni karo laakiin laakiin malaha markaan ku dhawaaqo waa la garan karaa qof walba oo wax ku heesaha- jecelna diiday wax ku jecelna diidaya haddaad jamaato geedada
odan hayn wax ku jira jabin mayso gacante
ishcalaa ishcalaa ishcalaa daalin jaydaal ha ku daalin jaydaal u kala baxna fanaanka innaga codkeenna fanaanka kaga macaan waxaa qaadaya fanaanka allah u naxariistee maxamed axmed kulc iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahin aadan iyo maxamed colaad xasan oo barnaamijka marti ku ahaa sida aad maqlaysaanba inta aad toddobaadka dambe ku kulmayna barnaamij sidan oo kale ah waa martida iyo caashow idinle sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyo waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo wax ku jeceeladiidee wax ku jeceeladiidee ma og tahay jannadawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex ma og tahay jannadawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye way jabtaay maog tahay way jabtaay maog tahay wabi soo jirfaday badda jawle maog tahay caga lama dhex jooji wabi soo jir xirfadayo badda jawle moog tahay cagalama dhex jooje haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jidheceb hadhka kuwa jide dad jamato cadowga iyo ruur ku jidheceeb hadhka kuma
waa tahay heeskaasi waxa uu gabagaba u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha balse haatan gacanteeda waxaa ku soo dhacday wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay ururka jaamacadda carabta oo maalmahan ku kulansanaa magaalada qaahiro ayaa ajandayaashii ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa dacwad ashtakaa oo dowladda soomaaliya ay u gudbisay oo ku aadaneyd heshiiska dekada berbero ee somalilan iyo shirkada d b wold iyo etoobiya wasiirka arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta soomaaliya ee uga qaybgalay kulankaasi ayaa sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta ay garwaaqsadeen dhowrista madax banaanida iyo midnimada soomaaliya waryaheena maxamed colaad xasan ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay cabdiqani waa maxamed wacays safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar ahna wakiilka joogtada ee soomaaliya ee jaamacadda carabta waana la garowsaday arrintii waa la garowsaday waana bayaan baa laga soo saaray in ay tahay arrin aan la qaadan karin in lagu xadgudbo madaxnimada iyo qaranimada soomaaliya madax banaanadeeda iyo midnimadeeda waa arrinta halkaas wasiirka arrimaha dibadda qodad uu jeemiyey oo uu ka geltay baana ay ka dhamaatay arrinta in sidaa lagu soo gabagabeeyo markii laga reebo in dacwaddii aad gudbiseen oo la garowsaday ma jiraan go-aano cadcad oo ka soo baxay oo ku wajahan shirkadda iyo dalka imaaraadka carabta oo wasiiradu ay ay gaareen fulinta waa labada dhac bay jirtaa hase haateeda iyagu waxay soo saarayaan bayaan iyo go-aan bay soo saarayaan inay tahay muxuu ahay laba yeelaan ama laba aqbalaan inay tahay ku-xadgudubka qarannimada dowladda soomaaliyeed oo kamid ah dowlada carbeed jaamacaddana ku jirta xubin ka mid ah xubnaha jaamacaddana aan la ogoleyn in madax banaanideeda iyo siyaabadeeda iyo faragelin lagu sameeyo marka fulinteeda iyo ka noqoshadeeda iyo ka noqosho la-aanteeda iyo wixii laga bedeli waa arrin u taalla wadahadal dhexmara labada dowladood wadahadalka laftirkiisa waxaa na soo gaaraya in uu jiro dal saddexaad oo carbeed oo doonaya inuu dhexdhexaadiyo soomaaliya iyo imaaraadka gaar ahaan arrintan ku saabsan shirkadan dekedaha heshiiska la galaysa soomaaliya dowlad carbeed waa jirtaa oo muxuu ahay madax ka ah dowladan iyadaa mas-uulka dabagalka wixii go-aanaa ka soo baxa xilligan ama dowladan hadda dhamaatay ee ah boqol afartan iyo sagaal waxaa mas-uuliyaddiisa muxuu ah xilkeeda la wareegay oo madax ka ah dowladda sacuudi carabiya ee walaalaha ka nahay wasiirkii maamulayay shir guddoonkana ahaa ayaa ballan qaaday in uu arrintaas dowladdiisana gaarsiiyo waxay ka qabtaan jaamacad ahaan iyo dowlado saaxiibo oo derisa ahaanna ay u dhameeyaan dowladiisana uu kula noqdo dowladii kaleetana uu kala hadlo waa gartay dabcan imaaraadka carabta xubin bay ka yihiin jaamacadda carabta oo shirkaana way idinla fadhiyeen wasiirkooda arrimaha dibadda iyagu ma ka hadleen ma soo hadal qaadeen arrintan waa ka hadleen iyagu ma waa ma garowsanin markii horeeto hase ahaatee dood dheer buu galay in dowladda sooma imaaraadka carabta ay walaalo tahay dowladda soomaaliya inay kaalmo badan siisay inay in badan garab taagneed inay guuliisiu garab taagan tahay inaynan ku xadgudbaynin inaynan doonaynin inay wax u dhinto intaasoo ayagu ka hadlay wasiirkeedna waa u jeeday in aan dowladda imaaraadka aan walaalanahay ay runtays tahay aan gacan weyn uga hayno waxtar weyn ay u geysatay muddo badan ay u geysatay hase ahaatee shirkadan arrinteeda waxaa laga hadlayo ku dhawaaqaysa ninka madaxda ka ah suldaan la leeyahay uu ku dhawaaqahayo wax aan muxuu ahay horey laga arag walaalaheena waqooyi galbeed ku nool ama somaliland ku nool ama hargeysa jooga wadad walaalahana soomaaliyeed waana dhex mari kartaa dood kasta annaga iyo waa go-ayna iyo ma go-ayno waa arrin soomaali u taala hadda haddana go-aynin wax ilaa haddeer oo toddoba iyo labaatan sana la joogo midooda africa wax kamid ah dowlad kamid ah qof kamid ah oo ku dhawaaqay arrintaas ma jiro midooda yurub qof ama dowlad ku dhawaaqday oo ogolaantay kala go-aas ma jiro jimciyadda qurumaha ka dhexaysa qof ka mid ah ama dowlad ogolaantay ma jirto marka nin madax ka ah shirkad carbeed oo walaalahana ah inuu isagu ku dhawaaqda inay tahay dal madax banaan oo jeerkiisa kaga dhawaaqo arrin laba qaataan ah
kaasi wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka masar cabdiqani maxamed wacays waxaa u warramay waryahayga maxamed calaad xasan waraysigaasoo dhamaystiran idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan intaas ka hor waxaa soo gebagabeynaa barnaamijka iyo galabnimo idinla socodsiinayn anigoo ah maxamed cabdi zahre cabdi axmed iyo bashiir abikar waxaan dhammaanta idin leenahay sidaas iyo galab wanaagsan